galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab salaasaha bisha disembarna waa afar sanadka labada kun iyo sideed tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kakaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno xero barakacyaal oo ku dhex taalla saldhigga amisom ee xalane oo la sheegay inay taxadiyo ka dhacaan
intii xafiiska aan joogana mar alla markii cabashadaas ayna soo gaartay oo ay ku saabsaneed arrimahaas guud ahaantooda iswada raacsan guddigaasaan u magacaanay oo si taxadara oo aad ka dareemaysid guddiga ilaa heer degmaa ku jiray oo degmada wadajiraa ku jirtay iyo degmada waadari iyo degmada xamargashar oo saddexdaas si ay si hoose ula socdaan maadaama heer degmo aan gaarsiina macnaheedu annaga waxaa naga go'nay in dadka deegaanka ee degmada maamula in dhib kasta ee muwaadin kasta soo gaara ee degmadooda u istaagaan jawaab cadna ay ka bixiyaan waxaa kaloon idiin haynaa madaxda puntland oo isu khilaafsan guddiga xalinta khilaafaadka ee soo xulista xubnaha baarlamaanka puntland madaxweynaha iyo madaxweynexeenku waa tirsan jireen wax soo khilaafad ma jirin waxay ahaan jirtay in lala tashado isnimada waxay ahaan jirtay in lala tashado dadka doorashada raba in lala tashado dadkooda in la raaligeliyo bay ahaan jirtay
dagaal shabeellaha dhexe ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo maleeshiyaad deegaanka ah oo loo yaqaano macawisley haa nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalnay dadna waa ka dilnay ilaahay kuma afsiyey goobo badanna waa ka qabsannay dagaalka ugu dambeeyey oo hadda aninku noogu dambeeyey adna wuxuu ahayday hamiin hore u dhacay wuxuu ka dhacay tuulada leedaha guulane aan ku weerarnay guulane waxay ka tagsantaa gobolka shabeellada dhexe waxayna hoos tagtaa degmada aadiba sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale oo soomaalida ku saabsan marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
doonsida labaatan nin la rumaysan yahay inay yihiin muslimiinta royinga ayaa ku soo xirtay jasiiradda sumatra ee waddanka indonesiya taasoo qayb ah taas oo ah qaybtii ugu dambeysay mawjado dada oo ka baxsanaya xadgudubyada loogu geysanayo mayanmar mas-uuliyiinta dalka mayanmar ayaa dhowaanahan joojinayay tobaneeyo dooma ah oo sida royinga kuwaasoo isku dayay inay u sharaacdaan dalka maleysiya dadka royinga ee la xiray ayaa ka cararay xerooyin qaxooti oo ciriiri badan oo ku yaala dalka dariska ah ee bangaladesh halkaas oo toddoba boqol oo kun oo iyaga ka mid ah lagu burburiyey kadib markii sanadkii tegey ay ka soo baxsadeen milatariga myanmar kuwaas oo ku beegsaday gobolka raakhiin myanmar ayaa dadka royingaha u aragtaa muhaajiriin sharci darra oo ka yimid bangaladesh waxayna u diiday muwaadinnimo iyo xuquuqda asaasiga qaramada midoobey ayaa milatariga myanmar ku eedeysay inay fulinayaan howlgalladooda iyagoo ujeedkoodu yahay xusuuq inay geystaan
xukuumadda faransiiska ayaa ku tala jirta inay hakiso cashuur kordhin ay ku tala jirtay in ay ku dhaqaaqdo arrintan ayaa imanaysa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay cashuurta lagu kordhinayo shidaalka rabshadahan ayaa hadheeyey magaalada caasimadda ee baariis iyo magaalooyin kale ra-iisul wasaaraha faransiiska edward philip ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta cashuurta shidaalka maanta oo salaasa ah
madaxweynaha mareykanka donald trump iyo xaaskiisa melania trump ayaa ka qayb galay tacsiyada madaxweynihii hore ee mareykanka george h w bush madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqada agtana sanduuq uu ku jiro meydka george h w bush oo ah madaxweynihii kow iyo afartanaad ee mareykanka meydka ayaa yaalla caasimadda mareykanka waxaana soo booqanaya dad madax iyo shacab waxaa loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore tan iyo arbacada madaxweyne george h w bush ayaa jimcihii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka texas ee mareykanka waxaana uu ahaa sagaashan iyo afar sano jir
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku baaqay in qarankiisii hore michael cohen la xidho muddo sannada ah hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markii uu cohen uu qirtay dembiyo badan oo lagu eedeeyey isagoo ka soo horjeestay trump arrintan ayaa qayb ka ah dembi baadhista madaxa bannaan ee lagu baarayo in faragelin uruush ku sameeyey doorashada maraykanka ee labadii kun iyo lix iyo tobankii qareenka u doodaya cohen ayaa codsaday inaan la xidhin maadaama uu toddobaadkii hore qirtay inuu kongareska been u sheegay xilligaasi oo uu qariyey in shirkadda madaxweyne trump ay dano ganacsi ka lahayd moscow wakhtigii uu madaxweynuhu u tartamayay xilka madaxtinimada
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a anu gudagalno qodobada kale aan idinkugu hayno idaacadda galabta wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in afar iyo labaatanki saac lasoo dhaafay ay deegaan ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe ku dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab iyo maleeshiyaad deegaanka ah oo loo yaqaan macugisley oo bilihii ugu dambeeyey dagaallo kula jiray kooxda al-shabaab dagaaladaas ayaa la sheegay in tiro maleeshiyaad ah looga dilay kooxda al-shabaab jaamac buule jaamac ayaa dagaaladaasi ka waraystay xuseen cabdi maxamuud oo ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka macusleyda ee shabeellaha dhexe haa nimankan in badan wadargoobadna waa kula soo dagaalnay dadna waa ka dilnay ilaahay kuma hafsiiyey goobo badanna waa ka qabsanay dagaalka ugu dambeeyey oo hadda aniku noogu dambeeyey adna wuxuu ahayday hamiin hore u dhacay wuxuu ka dhacay tuulada layidhaha guulani aan ku weerarnay weerarka adinkaa qaaday guulane xaggee ku taallaa tilmaan naga sii guulani waxay ka tirsantaha gobolka shabeellada dhexe waxayna hoos tagtaa degmada aadibaad aadan iyo baalay hoos tagtaa marka weerarka aad qaadeen goormeed qaadeen muxuuna dagaalku intuu idinku qaata waxaan u lugaynay aan lugayeyna afar iyo labaatan saacadood guulani aan u lugayeyn waa gartay habeenkii dambo habeenkii dambo toban saac oo habeenimaanan tagnay waana ku bilown may degan yihiin waa gartay marka khasaare intee la eg baad u geysateen adinkana maxaa idinka soo gaaray waxaan u geysanay lix raga waa ka dilnay saddexna waa ka dhaawacnay shan qorna waa ka soo qaadanay saldhigana waa ka qabsanay geedkii madoobaayey laa ilaha illa allah ay ku soo qoranay oo laa ilaha illa allah magaca ilaahay waaye iku ay dadka inay ku dhacaan ay rabeen oo madoobay ay raayadda u yaqiineen na waa ka soo furna meesha ma adinkaa haysta hadda goobtii mise waad ka soo noqoteen goobtii waa in badanaan haysanay kabacdi xiilo dagaal awgeeraan gadaal uga soo baxan Eh, xuseen waxaad iiga warantaa macawisley iyo kooxdan aad ku dagaalamaysaan maxaad ka kooban tihiin Eh, meeqa qaybood oo isu tegay baad ka kooban tihiin horta macasley magaca arguud hadii leeyahay waa badan yahay waxay in in in hiirana waa ka dagaalamtaa hadda waxa waxa nimankan kasoo baxshay meesha la yidhi xaradheer ayaga waaye anukuna ana kuusheeg gobolkan shabeellada dhexe aan aan ka howlgalna oo macasleydu irna dagaalkan habeen hore dhacay marka laga tago maxaa dagaalo oo kaloo idin dhex maray adinkii al-shabaab maalmihii lasoo dhaafa waa dagaalo badan aan dhex baxayn habeen waa habeenaan ku weerarnay hadda meeshan ku- goobta hadda aan- aan ka qabsanay hamiin hore aan ku weerarnay waa ka raacdaynay laba niman uga dilnay waa ka soo baxnay haddana kabacdi aan ko aan hadda dhanka cali guduud haddana tuulo layidhaha cali guduud aan ku galna haddana laba wiilaa nooga shiiday ikuna tumay afar uga dhiman ugu dambayntii muxuu yahay qorshihiina ma in ku dhufo ka dhagaaqun aad ku jirtaan oo marba meel aad al-shabaab ku weerartaan mise damac kalaa idinku jiro niyo horta jabhad wogta jabhad waa in waa in waxa waaye anuga horta baabuur ma haysana kowdhe rag oo oo lugtoor ay u baabuurtaana waa Een, gartay waxay ay ku daga waxay saadkaysitaan oo rasaasta ruuxarna waxaan wax ximbaarana ximbaarsanna mug mahane wax oo anaa kuu sheegaye ma ahin een aan oo niman oo baabuur inya wata gaadi wata meesha inya qabsada degaya ma ihin laakiin waa kuri jaweyn oo ilaahay laa taqnidu min raxmatillah u yidhi naxariisyada ka quusan u yidhi dowladda hirshabelna waa noo soo gurmatay midda dhexena waa noo soo gurmatay oo anaa kuu sheegay dad nin rig safarsan amba hal gadaaya dagaal ma wadi kariya maogta marka anaa kuu sheegay dowladda hirshabelna waa nala shaqaysaa waa noo soo gurmataa taaka taakay noo caawisaa dowladda dhexena iyadana warkeeda ka bax marka waxa waaye een, waa iskaashadoodina Do- dowladda waa aad iyo aad aynoo tabarucoweysaa waana ku mahadsan tahay boqol kiiba boqol hadda anaha naga soo gaarto cadowgu hadda waa noo dhow yahay waa soo dhurowhayaa tuulo la yidhahda magaras u qabsaya xalow oo noo aan aan aan isku dhownahay hadda beriga koba ku dukada kiilal ayaa ugu dhe- ugu weynaaya jooga oo berigaa joogaya waa isdhurowhayaa cadowgaas inaan ka hor tagno oo ana kuu sheegaya guushi aan soo gaarnay ay daba joogaani inaan iskala hor tagno ayaa iyadana dowladda een, hirshabelle iyo dowladda dhexe baan ka codsaynaa si deg dega in noogala soo gaaro xuseen cabdi maxamuud oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda macusleyda ah ee dagaal la galay kooxda al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayuu kaasi ahaa jaamac buule jaamac ayuu u warramayey
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay dalka talyaaniga taasoo bilow u noqotay soo celinta xiriirka labada wadan oo aan xooganayn tan iyo burburkii soomaaliya waxaa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo talyaaniga uu danaynayo inuu soo celiyo xiriirka uu la leeyahay waddamada gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan waxauu ka waraystay shukri saciid oo ah weriye ka howlgasha dalka talyaaniga
waxaan ku sifayn lahaa siyaasadda talyaanigu weligeed arrimaha soomaaliya kama ayna maqnayn laakiin mar walba sida saxda ah ulama ayna jaan qaadayn waayo dambe oo ay ku wareertay xoogaa dagaalkii sokeeye iyo waxyaabahaasaa jiray iyo mar ay dib markii maaragtay lagu fashilmay restore hope oo maraykanka ay uu diray bush baader ee aabihii bush uu u diray oo hadda geeriyooday ay ku fashilmeen oo ay ka gaabsadeen waa jirtay markii dambena waxay aada ugu wareereen markii ay ururdimeedyada iyo waxaas ay carriga qabsadeen marka weligood kamaysa maqnayn gadaalkaasay ka taagnaayeen laakiin waxay la-aayeen maaragtay meel ay diiradda wax u saaraan bay la-aayeen talyaanigan saaad u ogtiin isbeddel badan baa ka dhashay oo xisbiyadii waagii hore soomaaliya u yaqaanay oo socialistiga iyo democristiyaanka kuwa dhexdhexaadka ahaa waa waa tii ayagana sagaashameeyadii ay clean handi wax operation yiraahdo lagu sameeyey oo oo maxkamado lagu sameeyey marka ayaga laftirkooda waxaa yimid kuwo midig ah ama kuwo bidixda extremistiga oo shuuciga ahaayo aan siyaasadda soomaaliya saas involved ugu ahayn waxyaaba badan oo waxyaabahaas hadda aan kuu sheegayay oo qaar siyaasadooda gudaha ah iyo midda dibaddaaba ah iyo midda ugu weyn waxay ahayd cabsi ay ka qabaan brobio sidaas adigu hadda aad u sheegtay gumaysiga soomaaliya maadaama ay gumaysteen inay ku dhiiradaan mar dambe inay siyaasadda wax faragelin qayaxana ay siyaasadda soomaalida ay ku sameeyaan marka gadaashaasay ka ha hadda marka maxaa ku soo beegay inay sheegaan ama ay xiriirkii dib u soo nooleeyaan ama ay dib boorka uga jafaan iyadoo aan ka warhayno in dalal fara badan ay uga horeeyaan siyaasadda soomaaliya waxaa hadda kalifaya sababo badan baa keenaya iyo weligood daallood waa waa rabeen hawl badan oo halkan laga qabtayna waa jiraan oo talyaaniga in dib loogu caqli celiyo ah iyaga laftooduna waa garawsadeen habsankan siyaasadeed oo ku dhacay qolyo kale inay ka hormareen si aad u sheegtayba laakiin waxay haddana u jeedaan soomaaliya oo cagaheeda isku sii istaagaysa oo labadii election oo ugu dambeysay laba madaxweyne oo kala gedisan soo dooratay oo haba isku wareersanaato haba jaaha wareersanaate iyadoo hadda siyaasadeeda maamulaysa marka waa dad la garab istaagi karo oo la taalukulayn karo yay hadda u egyihiin marka ma waxaad leedahay talyaaniga hadda wuxuu aaminsan yahay in soomaaliya ay dib u soo kabatay oo mar kale xiriirkiisii uu dib u soo celin karo markii horena wixii uu uga maqnaa saaxada siyaasadda ay tahay in dalku uu burbursanaa oo haba yaraatee siyaasadda aanu doonayn inuu lugku yeesho ha taasna way tahay oo of course taasna sabab bay u tahay laakiin hadda wuxuu uu diyaar u yahay oo og yahay inuu isbeddel weyn uu waddanka ka socdo in waddanku hadda uu maamullo samaysanahayo in waddanku isku soo dhowaanayo in waddanku hoggaan siyaasadda dibadda yeelanahayo siyaasaddan of course soomaalidu ka ciyaartay hadda oo dawladdan dambe weliba ay ka ciyaartay geeska africa oo maaragtay qolyahan etoobiya iyo eritrea iyo oo maaragtay wadahadalka u furmay iyo soomaaliya iyo saddex liidar oo soomaaliya iyo eritrea iyo etoobiya oo dhal isla wada fadhido arrimahoodii oo qoslahayo oo danahooda iyo mustaqbalka ummadahooda ka tirsan ka tashanaya si nabad ah waa waxa lagu farxo waana wax ay aada u soo dhoweeyeen weeye talyaani safiirka talyaaniga ee soomaaliya waxa uu sheegay inay doonayaan inay dib u soo celiyaan iskaashigii qotada dheeraa ee kala dhexayn jiray soomaaliya sida aad tilmaantayna dabcan isbeddellaa ka dhacay geeska africa marka ma dhihi karnaa siyaasaddan cusub ee talyaanigu waa mid xiriir la leh isbedelada hadda ka dhacay geeska africa waa la leedahay oo wa hadda waxaman kuu sheegayaa awal markii wax kastaoo la qabtaba inta la qaataa la dugduminahay oo dagaal gobolka iyo dagaalada gudaha lagu duduminayo hadda haddii goboladiina nabadi ka dhacdo soomaaliyana faragelintii gobolada lagu hayay laga daayo soomaaliyana ay macaamil fiican xiriirka gudaheeda la yeelato soomaaliyana ay mustaqbal inay leedahay bay u muuqataa safarka marka madaxweynaha uu talyaaniga dhowaan ku yimid maxaad kala socotaa maxaa laga wada hadlay warbaahinta talyaanigusa sidee uga hadleen abo wallaahi waxa weeye waa xiriirka horta si fiican buu u dhacay madaxweynuhu wuxuu u tegay oo si official ah oo visa state ah madaxweynaha talyaaniga oo qaranka matarella iyo prime ministerka conte ee maxaa ideen labada um, nin oo madaxdu nin iyo gabar dumaraho labada uh, aqal oo oo looga taliyo baarlamaanka iyo sanadkana waa uu- waa uu la kulmay waxay si fiican bay usoo dhoweeyeen si fiican bayna ugu diyaar ahaayeen inay soomaaliya iskaashi la sameeyaan
aad ay u mahadsan tahay shukri siciid oo ah wariye ka howlgasha dalka talyaaniga oo u waramaysay wariyaha v o e da radwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotaanna waa v o e
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka galka baarista iyo qodobo kale iyo qodobo kale ha yeeshee markan waxaad kusoo dhowaataan xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmihii lasoo dhaafay oo damaashaad iyo soo dhoweyn oo nlfta iyo jabhadihii usoo halgamay gobolka dadka soomaalidu ay degaan ay isugu yimaadeen jigjiga iyadoo meelo kale oo dalka soomaaliya iyo dibadda ka midana ay ka soconayaan soo dhoweyn ay ka muuqato in ay gaareen hadafkii dadka soomaalidu ay higsanayeen hase yeeshee qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa u arkaya inay tahay goor hore oo loo baahan yahay in shuruudaha la adkeeyo islamarkaana laga hortago in isirka soomaalida dhibaatooyin ay kasoo gaaraan isbeddelka geeska afrika haatan ka dhashay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdisalaan aadan maxamed oo ah nin ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo khadar maxamuud caafi oo janna gale loo yaqaano oo ah ganacsade labada gobol ee soomaalida ah ee kenya iyo ethoobiya gaar ahaan gobolka dadka soomaalida aada ugu dhuundaloola lana socday isbedeladii ugu dambeeyey ee haatan ka dhacay geeska afrika waxaan ku bilaabayaa khadar maxamuud caafi janna gale marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa een, bahda v o a yaasiin ciise wardheele aad baan mataqaanaa aan u salaamayaa saaxiibkay shaah cabdisalaan ama doctor cabdisalaan marka xiga waxaan rabaa insha allah inaan bogaadino soona dhoweyno waxaana ku yacni faahfaahinno nimcada iyo khayrka iyo mataqaana barwaaqada ay gaartay maantay soomaali galbeed ama soomaalida ogaadheen mataqaana region ku nool Een, waxaa weeyaan isbeddelkii soo bilowday maantay wuxuu marayaa in ururkii o n l f ee muddada dheer soddonka sano de- ka badan dagaalamayay inay maantay mataqaanaa gaaraan sidii ay oola qaybsan lahaayeen dadkii ay dad dartood duurka u galeen inay mataqaanaa la wadaagaan dhibkii iyo rafaadkii iyo xabsiyadii iyo faquuqii soo maray inay maanta ayagii la wadaagaan oo ay la kulmaan oo dadkii mataqaanaa maanta waad dareemi kartaa in la soo dhoweeyey madaxdii ciidamadii ka horreeyey kuwii kalena mataqaanaa waqtiyadooda nagu soo foolla ayay tegi doonaan marka maanta waa maalin noo ah farxad iyo reereyn markii laga reebo dadka aan mataqaanaa jeclayn inay maantay soomaali isku soo laabato ama maantay cadowga u shaqeeya markii laga reebo waxaan ku jirnaa raynrayn iyo farxad waana soo dhaweynaynaa dadkii u soo halgamay halgankan laga soo bilaabo lixdan iyo afartii iyo ka horba waxaan leenahay intii dhimatayna allah u naxariisto oo weliba ka mid yahay maantay oo la duugay een, mataqaanaa ninkii la dhihi jiray ee, mudane heelaale oo abwaan weyn ahaa gabayaa weyn ahaa maadaama ee, ninkaasna oo mataqaanaa la aasay oo maanta ay geeridiisii ay cusub tahay asagana maanta tacsi baan u diraynaa intii hore ka horreysana waxa weeyaan allah u naxariisto intii nool ee maanta gaartay inay mataqaanaa harsadaan xorriyaddan taaganna waan bogaadinaynaa agoontii ee yacni shalay aan arkaynay ee mataqaanaa banki jigjiga ama garoonka ciyaaraha joogayna waxaan leenahay waxaad hesheen walaalihiin idila garab taagan aabbayaal idii mataqaana xorriyadda aabbayaal idinku ah marka soo dhawaada ayaan leenahay dhammaan dadka jooga soomaali galmeed ama ogaadeen region asalaamu calaykum Een, cabdisalaan aadan eh, maxamed ugu horreynta horta yaasiino waa salaaman tahay adiga iyo bahda em, v o a iyo walaalkay eh, janagale waxaan u malaynayaa eh, inay tahay yacni arrin lagu degdegay in la farxo maanta sababto waxaa weye haddii jijiga laga faraxsan yahay meeloo jirto soddon kilomitir oo koofi gaduud miyaa la mise tuuli gaduud la yidhaahdo tuuli guuleed taqriiban u jirta soddon kilomitr dad gaarayo sagaal iyo toban ama dad gaarayo labaatan ayaa lagu dilay wiik hor gobolka dawazon loo yaqaano ee mooyaale u weyn tahayna waxay ka dhacay saddex wii waad ka hor- waad waad ka warantaa marka waxaan u malaynayaa in olf nafteeda ay giftay hadafkii hore ay dejisteen ah oo ahaa waxaan qaadanaynaa xorriyad waxaan u dagaalamaynaa xorriyad inaan ku noolaano gobolka haddii laakiin eh, soomaalida meesha ay jegto loo arko inaa jigjigoon tahay taasi waa su-aal kaloo meesha taagan laakiin ma aha in jigjiga maanta farxad iyo calan la tuuro iyo la ciyaaro fiixiin dad walaalahoodii oo soomaali oo gobolkaas ku dhaqan dhiigooda uu daadanayo dhibaatooyin fara badan lagu hayo mar walibana oromadu iyadoo xukunka haysata ay kusoo duusho ay disho dhiigoodana wax ka hadlaan jirin Eh, markii laga hadli lahayna eh, xaqoodii ruux ka hadlaan jirin tan kale oo rabo inaan ku sheego isbedelka ka socda etoobiya guud ahaan yuusan yuusan ku kadinin weli waay arrintaas ma dhowo sababta waxaa weeye foundation adag oo aan negotiation aan galnay arrimaha kuma dhisin waxaan ku dhisnay caatifad iyo jaceyl aan rabno inaan xoogo hoteeladan ku nasanno jigjiga aan imaano caruur caruurtii aan saragno ayaan ku dhisnay caatifadaan ku dhisnay yacni waxyaabaha la yaabka waxaa ka mid ah in afartan sana aan soo dagaalanno toban birina aan haddana isu dhiibno wax badan oo dadka soomaalida rajo geliya ayaa la soo qaaday hase yeeshee dad badan oo shaki qaba sida cabdisalaan maxaad ku qancinaysaa waxaan ku qancinayaa yaasiinow ee walaalkii cabdisalaan horta halgankii ma dhammaanine wuu socda waxaa weeye kullu maqaamin lahu maqaal waxaa weeyaan maantay geeska afrika waad og tahay horaan oga soo hadalnay inuu isbeddel ka dhacay khaasatan wadahadalladan hadda yacni soo gabagaboobay ma aha kuwa hadda bilowday waqti aada u dheer bay soo socdeen waxaana garwadeen ka ahaa dowladda kenya iyo siyaasiyiinta ee mataqaanaa gobolkan ismaamulka mataqaanaa en- en- en- en- en north eastern ay madaxda u yihiin En, jigjigana ma aha en, mataqaanaa gobolka soomaali galbeed keliya wadankii oo dhan baa looga dabaaldegay min laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo en, mustaxiil ilaa iyo mooyaale ilaa iyo meesha la yidhaahdo en, mataqaanaa shilaabo ilaa iyo mataqaanaa meesha la yidhaahdo en, mataqaanaa en, eh, xuduudda eh, mataqaanaa ay maanta isma- eh, mataqaanaa tabojaale marka walaalkii cabdisalaan waxaan ku qancinayaa markaad rabto inaad xorriyad gaarto waa inaad dhib dhadhamisaa waa inaad rafaadaa kabacdina waxaa lagaa rabaa shuruudihii maadaama laga aqbalay ay ku wadan lahaayeen halgankoodii inay halgankiina uu socdo nabadna uu ku socdo dadkiina laga warqabo oo aan banaanka looga bixin haddii dadka banaanka looga baxo oo duurka la galo dee dadkiina wax baran maayaan adduunyadiina lama xisaabtami karti Eh, hal su-aalaan weydiin raba walaalkay oo aada ku faraxsan in jigjig laisku imaaday waxaa weeye oromadu waxaa dowladda federaalka waxay ku tiri orda moyal taga heshiis qaataan leh in oday dhaqameedyada oromada oo ay ku jiro abagada ay ka kala kacaan ku kala kacaan fadhiga in nabad lagu gaaro ay diidaan taasi maxaad ku fasiri kartaa in dhiigeennu noqdo dhiigga lagu gorgortamayna meesha way ka muuqataa sababta waxaa waye oromadu hadday maanta xukun gacanta ku hayso oo dulmi ay soo martay dulmigii lasoo marsi in anaka nalagu sameeyo maaha tan labaad soddon san lasoo dhaafay nimankii la jiray eh, eh, nimanka tigreega ayaa si xun noo isticmaalay annagaa isku isticmaalay isticmaalayna geleen dagaalayna geleen dadayna ugu laayeen way dhammaatay haddana afartan sano kalimaa galayna dagaal haddana oo dhammaan leen ma dhiiggeena ma waxaa weeye dhiig soomaalida ma wuxuu yahay dhiig lagu gororta muu yahay tan kale dhulka annakaan deganahay haddii maanta oromada ay sheeganayaan tuuli kasta oo ku yaalla dawazon annakaas kale hadday sheeganayaan eh, koofi gaduud oo soddon kilomitr u jirto dadkan hadda duur ka duur ka soo baxay oo dhe oo dhiirana oo lefanaay waan ka soo gudbino ku hayo maxaa ajenda ahaan maxaa say say rabaan inay wax u xaliyaan waa solmajtaalo En- en, eh, qadar maxamuud caarfi ee janagale waad la socotaa si joogtaa waxyaabaha ka soconaya jigjiga iyo guud ahaan ee gobolka dadka soomaalida Eh, muxuu yahay ajandada aad is leedahay adoo halkana raacsanaya oo eleftu way ku qancinayaan dadkii muddada dheer halganka ku jiray okay waad mahadsan tahay yaasiin walaalka yaasiin oo ah ninka la yidhaahdo cabdisalaan waxaan ku qancinayaa horta kow ajandaha ajanda keliya oo onlf u yaalla maaha onlfna waxay ka turjumaysay waa soomaalida maysha degan dhammaantood soomaali galbeed ajandaha yaalla maanta waxaa weeyaan war annagii etoobiya haddii ay ogolaatay argagixisadiina ka saartay ururkii onelef loona ogolaaday xafiisyadooda inay furtaan oo ay mataqaanaa mujtamacoodii dhex galaan siyaasadoodiina ay ku wataan si nabada ajandaha u yaalla kow soomaali oo dhan oo ay ayagu madax u yihiin waa in kow soomaali intay isku timaado heshiiso wada hadal geed gaaban geed dhaar loo fariisto lagana wada hadlo ajanduhu wuxuu yahay inaan mar dambe etoobiya qof sidii dhagaxii ay soo tuurtay inuusan gobolkaasi maamulin haddana la noqdo dad midaysan oo soomaali qowmiyadda soomaaliyeed ay ku midaysan goboladooda afkaartooda calankooda nidaamkooda dowladda etoobiyana ay kula hadasho hal af ayaguna ay noqdaan dad kula hadla hal af in la wada hadlo nabad laga taliyo waa wax fiican laakiin in foojignaad dheeraad la galo oromadana runta loo sheego oo la dhaho haddii aad dhul idinka maqan raadinaysaan dhulka inta idinkama jiro dhulka wuxuu idinka jira adsaabay xaggu idinka jira raasada la dhaho siyaasiyiinta soo soo olf iyo kuwii dowladaba isqabsadaan dadkana isu isla qaamaan gaar ahaan waxaan halkan uga baaqayaa dadka ku nool mooyaale inaa halkooda ay ka dhaqaaqin tuulooyinkooda ay degnaadaan waxay ka socod jigjigeena ay ka qayb qaataan oromadu ma wada ah dad dagaal wada yani waxay hadda soo dhaweynaya ururka onlf ee calamada watay ee sawirada gidaarada ku dhajinayay oromey qayb ka mid ay ahaayeen marka qowmiyad walba waa laga helaa dad mataqaana xag jira oromo dembi ma wada gelin dembiilayaalna ma wada aha kuwii dembiga galana waan usoo jeedinayna inay kasoo noqdaan dadku waa walaalo dhammaan etoobiya wada degan mataqaana annaguna waxaan leenahay nabad baan ugu baaqaynaa aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxaa ahayd cabdisalaan aadan maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska afrika iyo khadar maxamuud caafi oo jana gale loo yaqaano ah ganacsade oo u dhuundaloola gobolka geeska afrika doodii gaabna intaa inoo joogto intayn mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay siin ciise wardheer oo inala socodsiinaya doodaasi gaabal halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheer oo inala socodsiiya
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtii toddobaadkan waxaa dalka argentiin lagu soo gebagabeeyey shirkii dalalka dhaqaalaha hoddanka ku ah ee g shirkaasi oo saddex maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha maraykanka donald trump oo goobta la tegay ajandihiisii ahaa in maraykanku uu mudnaanta koowaad yeesho sida shirka lagaga soo warramayo madaxdii ka qayb gashay ayaa ka fogaaday ka hadalka qodobada muranka dhaliya sida arrimaha socdaalka iyo isweydaarsiga ganacsi qodobka cimilada ayaa maraykanku uu keligii ku ahaa isagoo madaxdii kale ee goobta joogtay aanu la aragti ahayn hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo oo u warramay idaacadda v o a qaybteeda afka isbaanishka ayaa sheegay in maraykanku uu weli ku taagan yahay mabaadi'da iskaashiga caalamiga ah
in barwaaqo la gaarsiiyo muwaadin kasta oo dunida jooga in la sameeyo xeerar ogolaanaya in arrintaasi lumowdo waxaa jira mawduucyo guud waxaan marmarka qaarkood ku murannaa sida ugu wanaagsan ee taas lagu gaari karo hase yeeshee qof walba yoolkiisa ayuu u socdaa
madaxda sida weyn loo eegayay in madaxweyne donald trump uu la kulma ayaa waxaa ku jira dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha shiinaha shi jingping haddii aynu ku horrayno madaxweynaha shiinaha shi jingping waxay trump wada qaateen kulan laba saacadood iyo badhqaatay labada hogaamiye ayaa ka dooday kala duwanaanshaha arrimaha ganacsiga arrintaas oo keentay in bilii lasoo dhaafay ay labada dal isweydaarsadaan tacriifado la saarayo badeecadaha labada dalka kala imanaya madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in iskaashi labada dal dhex mara oo keliya lagu gaadhi karayo nabad iyo barwaaqo dunida ka sii jirta madaxweyne trump ayaa dhinaciisa saadaaliyey in xidhiidhka uu la leeyahay madaxweyne jingpin uu horseedi doono in xal la gaadho
waxay ila tahay in aan mar ay noqotaba samayn doono wax u weyn shiinaha iyo wax u weyn maraykanka labadaba
haddaba si faahfaahsan maxay labada madaxweyne isla meel dhigeen waa kan garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxay isla meel dhigeen oo ugu muhiimsan in la hakiyey cashuurihii lagu soo rogayay badeecada labada waddan kala gadanayeen oo in muddo ahba cashuur boqol kiiba toban ah la saarayay wax kasta oo maraykan ka soo gato dalka china taas oo macnaha qaaliyeynaysay oo faa'iidadii laga heli jiray badeecooyinkan hoos u dhigi jirtay si lamid ah chineseskuna ay ka aargudanayeen marka madaxweynaha maraykanku markuu kasoo baxay shirka xafiiska white houseka waxay faahfaahin siiyeen idaacadaha iyagoo u sheegaya in uu shir wa- macnaha kulankaasi kulan najaxay uu ahaa in la isku afgartay muddo sagaashan beri ah horta bal in la hakiyo canshuurihii la saaraya badeecadda ee maraykanka kasoo gato china taas beddelkeeda chineskuna ay wax badan ka gadan doonaan dalka maraykanka inkastoon la faahfaahinin waxa uu yahay waxa badan ee maraykanka laga gadan doono oo chinesku gadan doono dhinaca la kulanka madaxda kale ee caalamka trump ayaa sii sheegay inaanu la kulmi doonin madaxweynaha ruushka valadimir putin arrimo la xidhiidha khilaafka dalkaas ruushka iyo dalka ukrain oo muran dhinaca badda ahi uu ka dhex jiro hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay isha ku hayeen haddii uu trump la kulmi doono iyo in kale dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan wararka shirka laga helayo ayaa sheegaya in labada hogaamiye aanay kulmin madaxda waddamada kalena ay ka fogaadeen la kulanka maxamed bin salmaan sida uu marka la sharxayo garyaqaan amiin haaruun waxaa u muuqatay in maaragtay madax badan eh, waxaa ka- wuxuu kasoo muuqanaya shaashadda in, eh, telefishinada isagoo madax badan aysan aada u salaameynin isagoo inta badan madaxda iska gara marayeen laakiin waxaa xusid mudan in eh, mar ay soo saareen idaacaduhu isagoo eh, mada- en, xalsugaha boqortooyada sacuudi carabiya eh, iyo madaxweynaha ruushka oo maaragtay high five isa siinaya ama maaragtay gacanta eh, si eh, wanaagsan isugu salaamaya eh, taasoo maaragtay eh, dadka social media kaga faalooda aada uga hadleen iyadoo maaragtay labada eh, shaqsiba lagu eedeeyay in ay geystaan tacadiye ka dhana xuquuqda aadanaha Eh, laakiin waxaa iyadoo meesha ka muuqatay in madax badan oo reer galbeed ah eh, ay ka leexanayeen eh, waqtigii salaanta eh, eh, sawirkan ay wada gelayeen madaxda caalamku in ay salaamaan eh, dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay shirkii madaxda dalalka uu dhaqaalahoodu weyn yahay ee g ee dhowaan ka dhacay dalka argentiin intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista haaruun macruuf ayaa soo jeedinaya
sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka bishii sebteembar hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxay daabacday warbixin ballaadhan oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo kafaa'idaysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada amisom ee soomaaliya human rights watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baadhitaankeeda ay ku salaynayso wareysyo kala duwan iyo cilmi baaris iyo inay waraysatay koob iyo labaatan qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada ururka midooda afrika ayaa haddaba baadhitaan ku sameeyey eedahaasi waxayna sannadkii xigay ee labada kun iyo shan iyo tobanka ay daabaceen natiijada ka soo baxday baadhitaanka ay sameeyeen iyaga oo qirtay laba kiis oo ka mid ah kiisaska koob iyo labaatanka ahaa ee ay baadhay hay-adda human rights watch inay yihiin kuwa jira human rights watch waxay xilligaasi sheegtay in amisom ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bini'aadminimo qaar ka mida dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyey lacag in loogu beddelayo qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada amisom haddaba mas-uuliyiin soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqaynayeen in askarta amisom laga fogeeyo inay xiriir toosa la yeeshaan dadka rayidka ah si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta human rights watch inay mar kale soo laabtaan gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo o b d ama outpatients department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada amisom ee xalane xaruntaasi oo ay sheegeen inay ku nool yihiin boqolaal qof oo dad rayid ah balse ku dhex taalla xerada milatariga ee amisom mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololaysa in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore ee magaalada muqdisho ahaana guddoomiyihii gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed Aan- waad mahadsanta horta riboortka ee soo baxay sanadkii labada kun afar iyo tobanka waan arkay aan oo runtii xataa aan recommendationskiisa xataa ay kamid ahayd aan in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xero laakiin annaga riboorkaas lasoo saaray maba ahayn bawdiirada waxaan diirada waxaan saarayna oo saxda ah dad soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda badqabkooda caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd saa darteed marka wax allaala wixii bulshadaas aan aan yani oo- oo u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno aan sidoo kalena ciidamada amisom way mahadsan yihiin soomaaliya way yimaadeen aan aan ciidanka soomaaliyeed wax badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgallada soomaaliya la samaynayo laakiin haddana bulshadana mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah aan aan aan dhextaalka ee la xaqiijinayo aan inaan ilaalino sharafka iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xaqiijiyo in aanan fursad loo helin qalad inuu dhaco annaga taabaan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadi ay ku dhex furan yihiin marka intaaba diiradda saareen annaga xerada o b d waxay ku taallaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada wadajir waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka amisom galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee amisom iyo weliba mas-uuliyiinta soomaalida mas-uuliyiinta shirka fadhida waxay ahaayeen labiyo toban oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha anshaxa iyo akhlaaqda injineero booliis iyo xubno kale shirkaasi waxa uu dhacay siddeeddii bishii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ku beegan sannad ka hor waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka banaadir kaasi oo lagu xirayay xeradaasi si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gebi ahaanba la xiro halka ay iska galaan ciidamada amisom iyo xeradaasi waxaana laysku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro soddonkii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada amisom iyo agabkooda laga saaro xerada o b d hawshaasna lagu soo afjaro koob iyo soddonkii disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada wadajir iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro koob iyo soddonka disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba sannad kadib markii heshiiskaasi la gaaray waxba kama hirgelin dhammaan qodobada laysku afkartay xerada o b d lama xirin weliba waxaa geli kara ciidamada amisom sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka amisom guddoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas wallahi horuna annaga kulley markii naloo diraayey waxay ahayd markii aan kulley gudaha u gallo dhowr kulan saddex fadhi ayaan yeelanay qolada amison oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayn meesha iyada ah kulamada oo gudaha xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee muxuu ahaa markaa jiray uuna hogaaminayey ayaa muxuu ahaa watii qoraallo ay maalmo hore human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraallo noocaasa laakiin inagu markaa haddii aan gudaha u geli lahayn oo aan baaristii aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan waa dhici karta in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay laakiin xaqiiqo sax annagu ma aanan hayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno waa gar waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xidho bishii decembar aynu soo dhaafnay koob iyo soddonkeedii maxaa loo xiri waaya xilligaas xilligaasi ballantii aan la lahayn amison oo annagu ay markaa aan ku ballanay iyagaa ka baxay ballantii haddaba maxaa keenay in la xiri waayo xeradan sannad kadib markii lagu heshiiyey mid ka mid a saraakiisha maamulka gobolka banaadir kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqaynayay in muddo ah ayaan weydiiyey sababta keentay in la xiri waayo xeradaasi sarkaalkaasi oo codsaday inaanan magaciisa iyo codkiisaba sii daynin waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yidhi waxaa loo xiri waayay xeradaasi sababo la xidhiira cagajiidka ciidanka yugandha ama sektor wan oo xerada xukuma oo aan iyagu rabin in la xidho sidau hadalka u dhigay waxa uu soo jeediyey sarkaalkaasi in xadgudubyo iyo kafaa'idaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi inkastoo aanu itusin wax caddaynaya eedahaasi waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacaga ka sameeyaan ciidamada amisom si sharci darre ah sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darre ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sidau hadalka u dhigay sida rasaasta iyo shidaalka ama waxaa laga soo geliyaa ayuu yidhi waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada waxa aan weydiiyey sarkaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha amisom ee ay khusayso waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada amisom uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin duqii hore ee magaalada muqdisho thaabit cabdi maxamed ayaan weydiiyey sida u arko muddada ka soo wareegta xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka amisom iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka amisom ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi aan arrinta aniga ima soo gaarin laakiin waxyaabaha oo aniga aan aan aan aan hubo waxay tahay kala guurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen marka nidaamka saxda ee dawligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqo ah oo aad arrinta iishii wax soo baxay la aderees garayo saan ognaha markuu isbedel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed mar kastaba waxaa yimaada caqabadabaa soo baxo u baahan in dee qofkii markaa yimaado sharxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego annaguna waajibkaas markaas wuuna saarnaa islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddiga nala shaqaynayay marka annagoo u jeedsan rabnaba cidda mas-uuliyaddaa qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbeddelkaa muhiim
dalka baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii abril ee sannadkan waxaana muddo bila ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan islamarkaana ay waraysi ka bixiyaan intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eedo la xidhiira xerada o b d kadib markii labadii bishii ogost ee sannadkan ay warqad u qortay liisa filibeto oo ah madax xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan taakulaynta ciidamada amisom ee lagu magacaabo unsos waxayna warqaddaasi u dirtay madaxa amisom faransiisko madeyra waxay kaloo warqaddaasi ogeysiisay ergeygii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobey soomaaliya michael kiting galka baarista waxa uu helay warqaddaasi waxaana liisa filibeto ay warqaddaasi ku sheegtay sidan waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in afartii julaay laba kun siddeed iyo tobanka qaramada midoobey ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xidhiiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo o p d oo ku dhex yaalla qaybta amisom maamusho ee garoonka diyaaradaha muqdisho warbixinahan waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada amisom iyo ajaanib kale tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobey iyo shaqaale ka tirsan midowda afrika hay-adaha kale ee caalamiga ah iyo shariikadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen o p d eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay midowda afrika in la baaro kadib warbixintii hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch ay soo saartay sannadkii laba kun afar iyo tobankii kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada amisom waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobey xafiiska kormeerka gudaha waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee uu hogaamiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxay sameeyeen qiimayn taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga qiimaynta iyo daweynta wixii halisa ee suurtagal noqon kara ee la xidhiira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen o p d si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan qiimaynta waxay ku talisay in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee unsom unsos ay la wareegaan wixii tababaro ah ee ka hortegid halistan xadgudubyada galmada ah tababarkaasi oo ka dhaca o b d iyo in calaamado muuqda lagu dhejiyo albaabada laga galo o b d intaas waxaa dheer sarkaalka qaramada midoobey u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobey ka hor istaagaya inay galaan xerada o b d saacadaha u dhexeeya shanta galabnimo ilaa iyo siddeedda subaxnimo maalin kasta warqaddaasi kadib ayaa haddaba toddobiyo labaatankii bishii ogost amisom waxay soo saartay war saxaafadeeda ay ugu magac dartay isbeddello lagu samaynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada amisom iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda liisa filabeto ay qortay waxaana war saxaafadeedka amisom lagu sheegay sidan howlgalka amisom ee soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada xalane isbedeladan waxaa ka mid ah in mar kale qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada bulshooyinka deriska ah gaar ahaan dadka deggan o p d waxa ay xerada ka soo geli karaan oo keliya albaabka madiina geyt tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xidho dhammaan irdihii hore ee o p d ee laga geli jiray ama laga bixi jiray iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka madiina geyt goor walba tallaabadani waxay waafaqsan tahay amisom oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka waxaa intaasi dheer amisom waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada
howlgalka ansom ee qaramada midoobey waxay taageeraan ciidamada amisom waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowda afrika oo ilaaliya ansom warqadda ay qortay liisa filibeto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostiga qaramada midoobey ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobey ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay o b d dabayaaqadii bishii sebteembar maruu soo boqday xarunta qaramada midoobey ee new york ayaan weydiiyey ergeygii hore qaramada midoobe u qaabilsanaa soomaaliya michael kitin waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
markii ugu horraysay aan maqlay aniga iyo dadkaan wada shaqaynaa si deg dega ayaan tallaabo uga qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan tallaabo qaadno waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiraadina si deg dega ugu dirnay nawaaxiga o b d waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay michael kitin waxa uu si xooggan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan waxaa kaloo uu sheegay inaanu ogeyn qorshe lagu xirayay xerada o b d oo ay ka wada hadleen saraakiisha soomaalida iyo kuwa amisom The first these allegations were brought to my personal attention was on the 4th of July 2018, and I immediately took the actions that we're currently talking about, including.
markii ugu horraysay ee uh, warkan an aniga immediate shakhsiyan la ii soo gudbiyey waxay ahayd afartii julaay waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga ah oo deg dega xidhiidh aan la samayno amisom guddi xaqeeraadiisa oo loo diray nawaaxiga o b d bandow iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin waxaan arrintaa ku wargelinay amisom amisom si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan anigu kama warqabin in saraakiisha soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho arrintaas la iima sheegin aad baanaan u jeclaan lahaa inaan arko dukumentiga aad haysid iyo saraakiisha soomaalida ee ku baaqay iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen haddii aad caddaymahaasi keento si culus ayaan u qaadanayaa
kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baadhista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha amisom waxa ugu dambayn maalintii shalay noo suurto gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka amisom ambasadar farancisco madeira waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiye ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan o b d ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi waxaana uu ku jawaabay sidan Well, uh, look, uh, so far we have not received any specific report or any uh, complaint.
ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo kafaa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada amisom laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan la iima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xidhiirta xadgudub iyo kafaa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda o b d waxaa kaloo aan weydiiyey faransiska madeyra inay isaga soo gaadheen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii human rights watch sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana uu ii sheegay inay baadhitaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada amisom oo ah kuwa etoobiya iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada amisom oo aanu carabaabin Uh, look, uh, we have uh, uh, received uh, some uh, complaints uh, related to Sector 3 and uh, uh, another sector.
waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad sector three iyo qayb kale laakiin waan baadhnay si hufan annaga oo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo ah siyaasadda noo taalla baadhitaankana way u suuro geli weyday shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo way jiraan eedaha laakiin waan baadhnay kuwa la eedeeyey waxaana adeegsannay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga ilaa haatanna waxba waan weynay waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga loomana dul qaadan doono ambasadar madeyra madaxa howlgalka amisom ahna wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowda afrika u jooga soomaaliya waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay liisa filibeto waxaana uu ku jawaabay sidan When it comes to these things, we are very, very serious. We don't, uh, we don't operate on rumors. What is this thing? What does it mean, unverified reports? What does that mean? What does it mean? You have to give some clues. You have to marka give ay the- timaado the arrimahan elements aad baan that you meel can adag use uga to taagannahay investigate.
kuma shaqayno kutirkuteen maxay tahay warar aan la xaqiijin maxay tahay macnaheedu waa inaad raadraac bixisaa waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baadhitaankeenna markii aan warqaddaas helay si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin waxaan u sheegay inaan hareerahayaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg tallaabo ayaan qaadaynaa sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn jawaabtayduna waxay ahayd mid deg deg ah waxaana u sheegay filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka amisom ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xidho o b d lagana xidho wax xiriir ah oo toos ah in o b d ay la yeelato xerada ilaa hadda ma hayno wax caddaymo ah oo aan tallaabo ku qaadno waanse soo dhowaynaynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sarkaal amisom ah militari ama rayid oo ku lug lahaa habdhaqankaas waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadayaa madayra oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayey xeradaasi sannad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwo aan la fulin karin waxaanse go'aaminay ayuu yidhi in la xiro xeradaasi waana la xirayaa waxa uu ii sheegay in amisom ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi qodob kale waxa uu yahay ayuu yidhi go'aammada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horraysa waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan dadweynuhuna waxay rabeen tashiilaad sida iskuul in loo dhiso waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen waxa uu igu yidhi hadda diyaar ayaan u nahay in la xidho xeradaasi albaab ayaan xidhaynaa mid kalena waan furaynaa waxaa kaloo aan u baahannahay ayuu yidhi inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi sababtoo ah ayuu yidhi qofkii o b d soo gala waxa uu soo gaadhi karaa qayb kasta oo ka mid a xerada marka waa inaan helnaa ayuu yidhi qaab amni oo aan kaga hor tegno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mida dadka deggan xeradaasi waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax caddaymo ah oo muujinaya in amisom ay xadgudubyo iyo ka faa'idaysi dhinaca galmada ah oo caddaymo wata ay kula kaceen haweenka soomaalida ee ku sugan xeradaasi waxaa kale oo toddobaadkan ii suuro gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada o b d cilmi warsame maxamed waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira o b d ay doonayaan inay ka go'aan amisom inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha amisom ay taasi ka soo horjeedaan arrintaas dadka qaar waa jecel yihiin dadka qaarna wayna way diidan yihiin waa garta marka marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon soddon albaaba mar alle marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba iyagaa yaacayo odhanaya yan yaanna lagu darin sideedan hana loo daayo waa gartay marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan kuwaasi m maba hadlaane wax maba hadlaane inaan in la gooyo way jecel yihiin laakiin xafiisyada ma tagaan waa gartay maxay ku jecel yihiin in la gooyo anigu aniguna waan ku daalay ado dhinaceed ku jirtaa wax bad anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo oo lagu oo daro lagu daro xaafadda wadajir lagu daro ha sababaha aad u doonaysa maxaa ka mid a sababahan u doonaya waxaa ka mid a meesha waxaan ku nahay ga'doon ga'doonka awgeed waxaanu ka baxnaa eerboodka iridda eerboodka u dhowaan subax ma- markaan magaalada doonayn ayaanu ka baxnaa waa gartay halkaasaan marka dambena ka soo galnay gaadiid ma leh waxbama ma leh kulayl dhibaataasaa jirta oo aanu ku aan ku aan ku diidan waa gartay Dhi- dhibaatooyin kale ay- ee, oo waxaa jiray ee, dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in ee, xiriirka in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka soomaalida xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay midaan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan Ka- ka waran arrintaas arrintaas arrintaa walaalo wallaahi waxba anigu horta kama caddayn karo in in kooban baa la macaamiso waa inta ganacsatada ah waa gartay adigu mooyi qof qof kale inuu jiro laakiin adigu ganacsatada oo dhamme waa la macaamishaa waa garta eedahaas la sheegayo ee ku saabsan eh, xa- macaamil aan akhlaaqda ka baxsan eh, oo ama eh, galmo ku jirto oo kale inay xiriirkaasi leeyihiin eh, ma maqashay adu hadda ka hor ma aragtay dadka maga- xeradoo ka sheekaynaya dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama guddoomiyaha tahay cid iima soo dacwoodin horta wax ii soo dacwooday ma jiraan waa garta wax qa- wax qaylinayana ma maqlo waa gartay marka arrintaas way waa xeeradan aan joognoba way ka dhex way ka dhex socotaa maaragtay arrintaas arrin anigu dacayadun baan markaa u qaato waxaani anigu waxaa ka- wax- war- wax ii soo dacda mar haddaani jirin meel aan u qaadaya ma jirto waa gartay hadda iminka muddo toddoba tod- toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafadu tahay biyo biyo ma hayno waa boqol jeeraan la hadalay waa la keenaa waa la keenaa wax la keenayna male dhibkaasina xaafadda iminka wuu haystaaba biyaha yaa gooyey biyaha waxaa ceel ceel baa meesha ka qodana ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxbaa iga xun kolba waa- maantadan qudheeda waan tegey wuxuu yihi waa waxaasaa iga xun marka adigu waxma xun buu sheeg sheegtaan xaaladana guntoodana ma- lama gaari karo yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxbaa ka xun waa ugandhiis waaye waa ciidamo yugandheesa ha
aad baad u mahadsantahay waraysiga marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaya aad baad ugu mahadsantahay waxba kama qabtid sooma inaan sii daayo waad sii daynaysaa waxba kama qaba weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa madluum baanu ka nahay amisom i- inay waa inay waa inay noo furtaa albaabada Ah, xaafadda albaabada waa inay u furtaa waa weliba raacinaysaa ayuu leeyahay guddoomiye magacaygo cilmi warsame maxamed la yidhaah
ugu dambayn barnaamijka galka baarista waxa uu la xidhiiray maamulka gobolka banaadir ee xilligan iyo dowladda soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baadhista
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf waynu la socodsiinay barnaamijkaasi galka baarista halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aan ka codsado jamaal axmed cusmaan bal inuu qodobadii wararka caalamka u door korona inoo dulmaro aad baad mahadsan tahay xuseen xukuumadda faransiiska ayaa waxa ay ku tala jirtaa inay hakiso canshuur kordhin ay ku tala jirtay inay ku dhaqaaqdo arrintanna waxay imaanaysaa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay canshuurta lagu kordhinayo shidaalka rabshadahan ayaa hareeyey magaalada caasimada ee baris ra-iisul wasaaraha faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta canshuurta shidaalka maanta oo talaada ah madaxweynaha mareykanka donald trump iyo xaaskiisa melania trump ayaa ka qayb galay tacsida madaxweynihii hore ee mareykanka george w bush madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqada agtagana sanduuqa uu ku jiro meydka george h w bush oo ah madaxweynihii kooiy afartanaad ee mareykanka meydka ayaa yaalla caasimadda dalkan mareykanka waxaana la soo booqanayaa iyadoo ay soo booqanayaan madax iyo shacab la ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore tan iyo arbacada bush ayaa jimcihii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka texas ee mareykanka waxaana uu ahaa sagaashan iyo afar sano jir
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan waynu la socodsiinay wararkii caalamka u door korona halkaad kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wadanasanno codka fanaanka siidii cali wenke
dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dadka waa igu diimay dhaqanaa la imooday dugsigaygana diiday diintiyaan baranaayay durkamaanu kacaa dugaagta maaytileemise waa didaawe intaan duloogin kartaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa
heeskaasi dabka maan ku dhacaa iyo codka fanaanka siidi caliwinka ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
deeq wixii dadka yaalay dahabiyo adduunyo deeq wixii dadka yaalay This is VOA